بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى باب في الرجل يشترط لها دارها baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi rajuli qofka ninka yashtaridu lahaa u shardinaya haweentii daarahaa daarteeda u shardinaayo inuusan ka raraynin yacnii ninka u shardinaya haweenta in daarteeda ama meesha ay deggan tahay aanu ka raraynin mas'aladaa yacnii halkan baa u baabaystay qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa ciisa bnu xamaad qaala anba'na allayثu can يزيid بن أbي xabيib can abi اlkhayr abuاlkhayr huwa marhd ibn cabdالlahi اlyزnي marhad ibn cabdالlahi اlyزniي ayaa la yidhaahdaa ثiqaة faqiih أhraجa xadiiثah asxaabu اkutub الsiتة can cuqbaةa bni caamirin can rasuuli اllahi salى اllahu عalيه ali wsلم أnnahu qaal ina xaqa الshuruudi shuruud midda ugu xaqnimo badan an tuufuu bihi inaad oofisaan idinkugu xaqnimo badan ma istaxlaltum bihi maa weeyaan istaxlaltum bihi aa ku xalaashateen alfuruuja farjiyaalka yacnii shardigii aad farji ku xalaashateen yaa waxaa weeyaan ugu xaqnimo badan inaad oofisaan ayb shuruudan marka ilaa saddex qaybood bay u qaybiyaan culimmada shuruud laysla wada ogol yahay in iyagu in la fuliyo shuruudda laysla wada ogol yahay in la fuliyo waxaa ka mid a sadaaqa naagtii in mehir la siiye meherku ila waa shardiga iyo yacnii waxyaabahaas sidaasoo kaleo maqsuudu nikaaxa uu keenaayo ama xuquuq ay iyada leedahay in loo oofiyo wixii sidaas ah ee qayb kalena shuruudaha ka mida waxaa weeyaan qayb laysla ogolyahay inaan la oofinaynin shuruudda laysla ogolyahay inaan la oofinaynin waa wixii maqsuudkii nikaaxa shardigu hadduu ka hor imaanayo maalan waa la guursanayaa naagtii wuu guursanayaa inaanan xiriir yeelanayn buu leeyahay waa maqsuudkii nikaax iyadana ay u guursanaya isna u guursanaya taasoo kale ay ku miaalaan culammada yacnii wuxuu leeyahay inaan inaadan ijmaacaynin maalan wuxuu leeyahay inaanan nafaqo ku siinaynin yaabii sidaasoo kale ahaa iyo waxaa taas soo gelaayo naagta in lagu guursado shuruud ah naag kale ee iyadu markaas yacnii ninku uu qabo inuu furo maalan shardigiiba waxaa la leeyahay waa isguursanaynaa bishardi laakiin inaad furta naagtaas heblaaya marka xadiid baa ku soo arooro uu keeni doono naagtu inaanay weyddiisanin walaasheed in la furo gabadha kale walaasheed in la furo inaynan weyddiisanin shardigaana inaan la fulinaynin oo laaqi uu yahay baatil yahay laa khilaafa fiihi isaga nooc saddexaadoo marka waxaa jiro culammadu isku khilaafsan yihiin ma la oofinayaa mase la oofin maayo kuwayaalkaasaa marka waxaa soo gelaya middaan hadda u baabaystay gabadha meeshii uu ku guursaday hadduu kula heshiiyo gurigeeda ama meesha ay joogto inaanu ka rarin ayb iyo tan qaybtan saddexaaday soo gelaysaa middaan marka ahlucilmiga qaarna waxay yidhaahdaan qaybtan saddexaad waa la fulinayaa qaybna ma la fulinayay middaan baa ka mida inaan lala guursanin baa ka mida waxyaabahaas oo dhan qaybtii hadda labaad iyo middan saddexaadna waa kala duwan yihiinoo inaan lala guursanin nikaax la bilaabayo amaa midyacni middan kale ee inay walaasheed furisteeda ay weyddiisato waa jaa nikaax jiroo la goynaayo waa kala duwan yihiin marka layskagama qiyaas qaadan karo ayb marka in naagtii aan lala guursanin gurigeeda inaan laga rarin iyo shuruudaha noocaas oo kale ah culummada marka xanaabilada iyo waxay ku daraan iyo maalikiyada iyo xadiidkaanay ku daraan cumuumkiisa ina axaqa shuruudi an tuufuu bihi ma staxlaltum bihi اlfuruuj mar haddii ninku isagu uu ballanqaadkaas sameeyo waa inuu ka soo baxo sidaasay leeyihin in lala guursado inaan laga rarin gurigeeda iyo waxyaabahaas oo kale ayb culimmada marka shaaficiyada iyana waxaa aad qaalib uga ah iyaga waxay yidhaahdaan shardigu haddaan yanii midda daarta qowl imaam shaafici uu ogol yahay laakiin middan in lala guursado inaan lala guursanin shardiga ah waa laaqi buu leeyahay isagoo qaybtan kaleu ku darayaa shay bannaan ayayuu reebayaa shay bannaan oo ninka u bannaan yaa shardiga uu ka reebayaa walidaalika ma lagu camal falayay leeyihi ayb calaa kullin marka iyagu qoladaa kalena waxay leeyihiin taxriim iyo taxliil baabkan hadda kuma saabsanee shay awalba mubaax ahaa ninkan isagu hadduu doono waa iska dhaafi karay marka shaygii uu yeeli karay khiyaarka uga furnaa ayuu isagii shuruud galay oo isagii uu iska xayiray saa darteed ma ahan taxliil iyo taxriim wax ku tacalluqaaya ma aha waa inuu marka hadduu sidaa yeelo waa inuu u oofiyo ibnulqayimna zaadka zaadulmacaadku aad ugu taxqiijiyey wuxuuna leeyahay shardiga noocaasoo kale waa fulaya inaan lala guursanin daarteeda inaan laga rarin iyo waxyaabaha noocaasoo kale ah way fulayaan hadduu la guursadana khiyaar bay leedahay inay fasakhato iyo inay markaa raalli ku noqoto iyada xaqeeda wax u noqonayo weeyaan buu leeyahay ayb xadiidkana marka wuxuu tilmaamayaa shuruudda nikaaxa lagu gala in la oofiyo marka wuxuu leeyahay kuwa in la oofiyaa inay waajib tahay laysku waafaqo meherkiioo kale iyo waxyaabaha lamidkaa wa kuwana inaan la oofinaynin baa muttafaq lagu yahay tarkul wad'i iyo iyo wاlkhuluwi can اlmahri inay mahrka mahar la'aan naagta lagu guursado iyo wanaxwi dalika ama inay infaaqii ka tagto ninkii laga wareejiyo iyo waxyaabaha shuruud lagu galo iyo iyadu waxaa laysla ogolyahay inaan la fulinaynin shardiga laysku khilaafayna kuwan oo kale waa aliqaamatu fii beladi zawja iyo ama inuu u shardiyo daartii uu gurigii uu ku guursaday inaanay ka bixin iyo addoon inaanu yani tasari uunan ku samaynin naa kale inuunan la guursanin waxyaabahaasoo dhan imaam axmed marka waa ictibaarinayaa isaga a'immada shaaficiyadana ma ictibaarinayaan shardigaa qaybtan dambe in badanoo ka mida iyagu ma ictibaarinayaan ayb xadiidkuna hadda waa caam ayb waana midii aan nadaayi dhahaynay cumar radi allaahu canhu waxaa laga wariyey inuu yidhi ninku haddii ooweynta shardi kula gala inuu gurigeeda inuusan ka rarin waa inuu oofiyo riwaayo kale isagana sidoo kale laga wariyo xaafidka uu sheego ibnu wahab uu warinaayo biisnaadin jayid can cubayd bni sabaaq anna rajulan tasawaja imra'atan naag buu guursaday fasharada lahaa anlaa yukhrijaha min daariha shardibuu kula galay inaanu gurigeeda uunan ka bixinnin fairtafacuu ilaa cumar cumar bay marka isu qadyaddooda u keensadeen fa wadaca sharda cumar shardigii waa dejiyey waqaala waxa uu yidhi almar'atu maca zawjiha naagta ninkeeday mar walba la jireen shardigaan waxba kama jir weli abuu cubayd marka wuxuu leeyahay tadaadat iriwaayaatu can cumar riwaayaadka cumar laga warinaya way isku hor yimaadeen ayb fii haada saa darteed marka wuxuu yidhi waladii na'hudu bihi annaa na'muruhu bilwafaa'i bishardihi min hayri an yuxkama calayhi bidalik isagu marka wuxuu ku jamciyey waa amraynaa inuu shardigaas fuliyo laakiin ma ku xukumayno xugun ahaan oo isagoo ku dareerayo oo markaa yacni hadduu ka tago wax laga dhalinaayo oo naagtii ay fasakh la siinaayo ima samaynayno laakiin inuu oofiyo waa la amraa shardiga u yaal baa la leeyahay isagoo marka saasuu labada riwaayo isku soo hor jeedo hab noocaas oo kale ayuu u jamciyey inna xaqa shuruudi shuruud midda ugu xaqnimo badan an tuufuu bihi inaad oofisaan maa weeyaan istaxlaltum bihi aad ku xalaashateen alfuruuja aad ku xalaashateen shardigu marka hadduu maqsuudkii nikaaxa dib ugu soo noqonayo baabi'inayo waa laaqi bilitifaaq haddii uu shardigu sidoo kale yacni waxaa weeyaan waxyaabihii maqsuudu nikaaxa ahaa ama naagtuba ay lahaydoo nusuusta u sheegtayna in la oofiya iyadu war ma leh waa muttafaq midda laysku khilaafsan yahay kuwaya halkan dambeon sheegnayo ibnu daqiiqna wuxuu leeyahy waaba la yaab in la yidhaahdo shuruudii shuruudii nusuustu ay sheegtay baa la oofina xadiidkaanaana loo deliishanaa la yaab waayo sababto ah taasi sideedayba waajib u ahayde maxaa halkan keenay xadiidkan ina axaqa shuruudi an tuufuu bihi ma staxlaltum bihi اlfuruuj hadday tahay meher iyo wax la mida de meherku aayado iyo axaadiid kalou ku waajibay in shuruudan lagu dhex daroo la yidhaha shuruudan la sheegaayo waa meherkii un de waa taxsiilulxaasil meherku inuu wujuubkiisu meelo kalaaba laga qaatay muxuu keenaa xadiidkan cumuumkiisa iyo furuuc badan haddaynan soo gelaynin ictibaar ma yeelan lahayn uu leeyahay arrintaa marka xoogaa waa naqdi saas oo kale ayuu ka soo jeediyey ibnu daqiiq ilciid ayb marka maxalu shaahidka uu saddexdaa qaybooda loo qaybiyaa waana maxalu nadar middaan saddexaad baabun ay haada kani baabun baab weeyaan fii xaqi zawji ninka xaqiisa cala almar'ati haweeneyda korkeeda ugu sugan ninku xaqa uu naagta ku leeyahay xuquuqdii ninkay naagta iskula ahayn cishradii buu gelayaa ninkii buu hormariyey isagaa weyn xaqiisa oo alla markuu yidhi walirijaali calayhinna daraja buu yidhi nimankuu naaguhu darajiyay ku leeyihin iyaga korkooda walahunna milu اladii calayhinna bilmacruuf haweenku waxay leeyihiin ninka waxa uu leeyahay xaqa iyaga laga rabo xaq lamida xagga wujuubka iyo kula mida nimanku naaguhu ay leeyihiin markaasuu alla yidhi walirijaali calayhinna daraja qaala xadaanaa camru bnu cawn qaala anba'naa isxaaq bnu yuusuf ayb can shariikin huwa shariik ibn cabdillaahi الnahaci شhariik bn abi cabdillaahi الnahaci can xusayn can الshacbiy can qays bni sacdin qaal ataytu اlxiirata xiiro meesha la yidhaah ayaan imid alxiira marka waa meel shaam ku taallo fara'aytuhum waxaan arkay ayb ataytu alxiirata xiira ayaan imid beled qadiima kuufo korkeeda ku yaalla ciraaqu ku yaalla fara'aytuhum waxaan arkay dadkii yasjuduuna iyagoo u sujuudaya limarzubaanin mid hoggaamiye oo lahum iyagu u sugnaaday zaciim nin hoggaamiye weyn oo iyagu markaa ay lahaayeen iyagoo u sujuudayaan arkay faqultu waxaan idhi rasuulu ullaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka ilaahay baa xaqu ku xaqnimo badan an yusjada lahu in loo sujuudo haddiiba makhluuqba loo sujuudaayo qaala wuxuu yidhi faataytu nebiya sala allahu calayh waali wasalam nebigaan u imid faqultu waxaan idhi innii ataytu alxiirata ayaan imid fara'aytuhum waxaan arkay yasjuduuna limarzubaanin lahum iyagoo zaciim ay leeyihiin u sujuudayaan arkay markaa wuxuu yidhi faanta yaa rasuulallaahi adiga rasuulka ilaahayow adaa xaqu ku xaqnimo badan an nasjuda inaan kuu sujuudno laka adiga aan kuu sujuudno qaala waxauu yidhi ara'ayta bal ii sheeg low mararta biqabrii qabrigayga haddaad soo mari lahayd a kunta tasjudu lahu ma u sujuudi lahayd qaala waxauu yidhi qultu laa may ma u sujuudi lahayd qaala waxauu yidhi falaa tafcaluu ha samayninin haddaba low kuntu haddii aan ahay aamiran inaan amrayo axadan axad an yasjuda liaxadin qof inuu u sujuudo la amartu nisaa'a haweenkaan amri lahaa an yasjudna inay u sujuudaan liaswaajihinna nimankooda limaa jacala allaahu wuxuu alla yeelay dartii lahum iyaga oo u yeelay nimanku calayhinna haweenka dushooda oo ugu yeelo min alxaqi xaq ah ayb xadiidka marka isagoo yani min xadiidi mucaad ah uu soo arooray min xadiidi cabdillaahi bni abi awfa oo qisadii mucaad uu soo arooray ibnu maajahu ku sugan yahay kanna marka kaasuu la mid yahay amaa dikruhu qisati alqabri waa daciif iyada nacam ayb maxaa yeelay waxaa la gooni noqday qisadaasi shariik ibni abi cabdillaahi الnakhaci shariikna marka tafarud ma aqbali karo isagoo kale ayb marka jumlada qabriga ninkaa baa la gooni noqday amaa jumlada kale xadiidkii mucaaday ku jirtay ayb marka xaqa waxaa laga qaadanaya xadiidka xaqa uu ku leeyahay ninku xaqa uu naagta ku leeyahay inuu aad u weyn yahay oo haddiiba ay dhici lahayd marka mustaxiil baa lagu xihay xaq yacnii sharcigu inuu sujuud bani aadam banneeyo xaq alla uu bani aadam siiyo wax dhici kara ma ahan marka maa culliqa bimustaxiilin waxaa weeyaan isagu laftirkiisa waa iska mustaxiil ayb ee tan un waxaa weeyaan mubaalaga unbaa da loo keenay ayb waxay la mid tahay low araada allaahu waladan lastafaa mimaa yakhluqu maa yashaa oo kale mabainuu alla doono welad inuu yeeshaa mustaxiil ahba marka wax mustaxiil haddii lagu xihana shayga waa mustaxiil maa culliqa bimustaxiilin fa huwa mustaxiilun ayb laakiin un marka tan waxay tusaysaa un xaqa ninka ayuu nebiga ku muujinayaa sida uu u weyn yahay waxaa kaloo tusayaa bani aadam inuu bani aadam u sujuudo inaynan bannaanayn salaan ahaan walaa mid kale ayb salaan ahaan walaa mid kale inaynan bannaanayn oo hadda qof haddii la yidhaahdo sujuudaan isku salaamaynaa haddii la yidhaahdo ma bannaano oo assujuudu ligayr illaahi waa kufri ayb waana kufri sideeday gaalnimo u tahayo mas'ale qalbi u noqonaysa ma ahan waa kufriga yacni waxaa lagu tiriyaa marka waxaa weeyaan afcaasha kufriga abaa lagu tiriyaa afcaal iyo aqwaal iyo ictiqaadaad kufri intaba waa jiraan oo kala gaargaar ah mid walbaana iskiis ou gaalnimo u yahay oon mid kale aanu ku xirnayn ayb marka middaan taasay la mid tahay قال xadaثna mحamed بن cmri الrاaزي qال أخbarana jrيir عan الأcmaشh can abi xaaزim wahuwa salmaan alأشjaci weyaan kan abu hurayra midka ka wariya waa salmaan sahl bnu sacad midka ka wariyana waa salamaة bnu dinaar mid kastaana waxaa la yidhaha abu xaaزim can abi xaaزimi can abi hurayrata can الnabiy salى الlaه عalيه alي wsلm qaal إida daca rajulu ninka haddii uu u yeedho imra'atahu xaaskiisa ilaa firaashihi oo ugu yeedho falam taأtihi aynan u imaanin fabaata hadbaana fabaata uu baryo khadbaana isagoo caraysan calayhaa iyada dusheeda u caraysan lacanathaal malaa'ikatu malaa'igtaa lacnadaysa xataa tusbixa intay ka waabariisato marka xadiidkan marka sidaan buu tilmaamayaa fabaata khadbaan waa wasfi oo marka mafhuum leh haddii marka aanu u caroonnin oo marka cudurdaar iyo wax lamida oo kale uu ka aqbalo oo isagoo caro aanu uga seexannin ama uusan u caroonnin lacnadan ma imaanayso ayb fabaata qadbaan marka waa wasfi xukunka saamayn ku leh ayb waxaa kaloo iyada dabcan yanii lagu xadiidkan waa lagu qaydayaa hadday naagtu macduur ay tahay ama xayd bay qabtaa waa nifaas oo kale amase waxaa weeyaan soon farad ah bay sooman tahay markaasuu maalintiiba marka wax ka rabaa ma taas iyada waxaa weeyaan waa macsi ma ku adeecayso waa diidaysaa markay xaydka qabtana jimaacay diidaysaa ama istimtaacu waa bannaan yahay sidaan horeba u soo marnay isnacu kulla shayin ila nikaax ayb waxyaabaha marka waa kaa iyo hadday jiro muxaqaqa ay jirtoo kale hadday uga cudur daarato waa daruuro waay xaalad marka waxaa weeyaan iyaduna marka fiirinteeda ictibaarkeeda leh waay wixii aan intaa ahayn baa loo jeeda marka min xaqi zawj waxaa ka mid ah haweentu haddii uu marka doono inay markaa waxaa weeyaan isu makaniso shaqo kastoy markaa haysaba baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii xaqi اlmar'ati haweenayda xaqeeda calaa zawjiha ninkeeda korkiisa ugu sugan qaala xadaثana muusa bnu ismaaciil qaala akhbaranaa xamaadun qaala anba'ana abu qasacata albaahiliyu can xakiimi bni mucaawiya alqushayriy xakiimi bni mucaawiyata alqushayri waa mucaawiyatu bnu xayda can abiihi qaal mucaawiyaة bnu xaydat alqushayri qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay maa xaqu zawjati axadina midkaan xaaskiisa xaqeedu waa maxay calayhi isaga korkiisa ay ku leedahay qaala waxa uu yidhi an tudcimahaa inaa quudiso idaa dacimta haddaad quudato adiga haddaad wax cunayso wataksuwahaa aad marshiso idagtasayta hadaad adigu arad baxdo aw amase igtasabta aad kasbato labadaaba ku kala shakiyey walaa tadrib ilwajha wejiga ha ka garaacin bani aadamka dhan in wejiga laga garaaco waa la reebay iyo xoolaha iyo xataa maxaa yeele wejigu suuradii waxaa weeyaan nebiyullaahi aadam xadiid kale wuxuu leeyahay fa ina allaha tacaala khalaqa aadama fii suurati araxmaan yani fii suuratihina waa soo aroortay culammada salafkuna waxay u badnaayeen inay damiirkaa fii suuratihi ay u celiyaan yacni allah subxaanahu wa tacaala ayb macnuhuna maahan aadam iyo ilaahay baa isku egna lagama wado laysa ka milihi shay-un huwa samicu lbasiir suurada waxaa loo rumaynayaa sida loo rumeeyo sifaadka kale oo kalea loo rumaynaya ibnu khusayma iyo isagu wuxuu yidhaahdaa laakiin damiirkan wuxuu u noqonayaa aadam in allaha tacaala khalaqa aadama calaa suuratihi ay calaa suurati aadam dhowluhu situuna diraacan iyo waxaas dambaa jumlooyinka dambaa tusayuu leeyahay isagu masaladaasna marka sheekh ilalbanina iyadaasuu waafaqay ilaa saddex cillo u keenay xadiidka dhahaya calaa suurati araxmaan imaam axmedna isagu wuxuu dhihi jiray qofkaad aragtaan xadiidkan calaa suuratihi isagoo damiirka aan u celinaynin ilaahay fa huwa jahmiyun marka masaladda waxaa weeyaan a'immadan jahmiyiin maahane laakiin marka waa un waxaa weeyaan mas'alo laysku khilaafay oo ku dhisan khilaaf farac ku dhisan waay maxaa yeele iyagu islama diidana sifaadka allah hadday sugnaadaan in sideeda loo sugaayo islama diidana culimmadan oo dhan ibnu khusayma ibnu imaam axmed walaa kuwii horey kuwii dambe iskuma diidana tilmaantu hadday sugnaato inay sideeda loo rumaynayo la awilaynin marka lamid maahan yacnii jahmiyadu laakiin usuulay ku khilaafeen ahlu sunnadu marka iyadoo asalkii laysku waafaqsan yahay haddii furuucdiisii laysku khilaafo ama aaxaadu lmasaa'il haddii laysku khilaafo mubaalaqa unbaa laysaga xambaara ma ahan hadda wax xugun uu ka dhalanayo ma ah ayb caqiidada marka waxaa laga fiiriyaa usuusha yacni aaxaadu lmasaa'il keliya un lama fiirfiiriyo ayb marka wejiga marka waa reebay nebigu sal ll slam oo yanii wuxuu yidhi sidaasuuna ku cileeyey marka wejiga inaan qofna laga suntin laga waxallaynin laga garaacin walaa tadrib اlwajha wejiga haka garaacin walaa tuqabix ha dhihin yani laa taqul qabaxak illaah allah ku fool xumeeya ha dhihin eraygan marka lafdigiisa looma jeedo macnihiisaa loo jeeda ha habaarin waay marka wax habaar oo yanii niyad jab ku ah ha ku dhihin maahan qofku inuu qabaxakillaah keliya iska ilaaliyo wax ka daranna marka uu yidhaahdo xagga macnaha hadhowna xadiidkii aniga ma ma ku sifoobin sax ma aha ayb walaa tuqabix yacnii ha niyad jebinin oo ha habaarin habaar niyad jebiya ha ku dhihin walaa tahjur ha hijroonin oo ha ka tegin ilaa fi lbeyti guriga dhexdiisa uu ku hijroo haddaad yacnii hajri ku edbinaysid haweentii oo intaad waaniso waanadii ay kaa yeeli weyso guriga dhexdiisa uun keliya ku hijroo oo gurigii yacnii adoon gurigii ka bixin adoo gurigaagii gurigii adoo la joogo haddana ka jeeso walaa tahjur ha bixin oo ha hijroonin ilaa fi lbeyti guriga dhexdiisa uun inaad ku hijroonaysa maahan qaala abu daawuud walaa tuqabix an taquula inaad tidhaahdid qabaxak illaah oo kale wa marka waa waa qayb un markaa isagu uu tilmaamay xasri ma aha warkaan meeshan marka waxaa laga qaadanayaa naagtu ninka inay ku leedahay infaaq arijaalu qawaamuuna cala الnisaaءi bima fadala allahu bacdahum calaa bacdin wabima anfaquu min amwaalihim marka nimankii iyagu markaa qawaamada waxay ku leeyihiinba nafaqadii iyagiibaa ay saaran tahay ayb an tudcimahaa idaa dacimta wa taksuuhaa idagtasaytana mar allaabood wax cunto haddii aadan wax siinin waa dembaabey ma laga wado macnuhu waxaa weeyaan haddaad adiga wax arad baxayso iyadana arad bixi haddaad adiga yacni bil iyo yacni aad yacni jidhkaagii marka aad nafaqaynayso iyadana nafaqayn unbaa loo jeedaa ayb ee shay walbood adiga cunto iyadana waa inay cuntaa macnuusaha sidaa uma dhacaya ayb arad bixin iyo un waxaa loo jeedaa infaaq mujarada ayb qaala xadaثana bnu bashaar wa huwa moxamed bnu bashaar bundaar qaala akhbaranaa yaxya huwa bnu saciid qaala akhbaranaa bahz bnu xakiim قال xdثna أbي عan jدي qaal bahز بن xakiim بن mعaaوiية الqushayri awogii marka mعaawiyaة بن xaydaة الqushayri عan jدي qaala qلtu ya rasuul الlah نisaaؤnaa haweenkeenna ma nأtii minhuna maa maxay baan na'tii la imaanaynaa minhunna iyaga xaggoodaan kala imaanaynaa wamaa nadaru maxaan ka tegaynaa iyaga dartood yacni maxaan ula imaanaynaa maxaanse ka tagnaa qaala waxa uu yidhi iiti uu tag xartaka beertaada annaa shi'ta meeshaad doonta kaga tag laakiin meeshii wax ka beermayeen wax ku beer sidaa weeyaan marka macnuhu nisaa'ukum xarfun lakum fa'tuu xartakum annaa shi'tum naagihiinnu beeray idiin yihiin beer waxaa loogu shabaha beerta waxbaa ka dhasha waxbay yacnii dhashaa beertu haweenkiinnana meeshaad doontaan kaga imaada ee laakiin maxallulxarfiga ka jimaaca oo uga taga ee macnuhu maahan yacni meel allaale meeshaad doontaan uga taga hadday macnuhu sidaa uu yahay xarfigan ayaa macno beeli lahaa beertaan la sheegayn ila meel kale waxba lagama beeran ayb meesha markay wax ka beermaan uga imaw laakiin si allaale sidaad doonto ugu mee allaale meeshaad doonto iyo jihadaad doonto ka soo mare laakiin meeshaa un uga imaa wax ka beermaan oo ilmuhu ay ka beermayaan macnuhu sidaa weeyaan marka bacdi ahlilcilmiga waxaa jira qowl shaad ah qabo qowlka shaadka qowlalka noocaasoo kalena waa aqwaal saaqida wa oo haweentii gadaal waa looga tegi karaa iyo waa qowl saaqid ah bal nas uu ku soo arooray yacnii malcuunun man ata imra'atahu fii duburiha naagtiisa ninka gadaal uga tagaa waa lacnadan yahay marka inta xadiidka laga tago qurdubiyaa yidhi iyo hebel baa yidhi war saxsan ma fiicna waxaasoo kale na dad marka iyaga waxaa jira shawaadda culummada aruursada un kitaabay ku taallaa keliya fiiriyo taa marka alla ka cabsigu waa ku xun tahay culimmadii hore waxay dhihi jireen man tatabaca shawaada alculamaa'i tasandaqa ninkii culummada shawaaddooda meelaha ay ku gafeenoo zallaadkooda raacraaco tasandaqa waa diintii ilaahay buuba ka baxaa marka dambe kan ka qaado meel qaldan kan ka qaado meel qaldan kan meel qaldan isagii marka qalad unbaa iskugu soo aruuraya qashin qubuu noqonaya laakiin ninka caalimka oo qaladkan halkan qalad oo isagu galay inta kale waa ka fayoobayaa laakiin adigu maxaa kuu fayoobaanayna ma fiicna marka taasoo kale meelaha aan fiicnaynna marka waxaa weeyaan haweentii marka qofka inuu uga taga ma aha marka wuxuu leeyahay iiti xarfaka annaa shi'ta wa adcimhaa quudi idaa dacimta haddaad adiga yacnii aada quudato waksuhaa marshi ida اktasayta walaa tuqabix اlwajha walaa tadrib qaala abu daa'uud rawaa shucbatu shucba wuxuu wariyey tudcimuhaa idaa dacimta wataksuuhaa ida اktasayta qaala xadaثana axmed bnu yuusuf almuhallabiy الnaysaabuuriy qaala xadaثana cumar bnu cabdillaahi bni raziin qaala akhbaranaa sufyaan bnu xusayn can daawuud alwaraaq can saciid bni xakiim bni mucaawiya ayb meeshan marka nusqooyinka abu daawuudku waa kala gegedisan yihiin can saciid bni xakiim bni mucaawiya can abiihi can jaddihi jaaddada saasaa toosan tuxfat lashraafka xadiidkan darafkiisa markuu qoraayey sanadkiisa abu daawuudka saas u sheegay can saciid bni xakiim bni mucaawiya can abiihi can jaddihi saas u sheegay ayb marka haddii sidaa la yidhaha marka saciid bnu xakiim waxau la dhashay bahzu bnu xakiim can abiihi can jaddihi marka xadiidka marna bahz baa wariyey can abiihi can jaddihi marna walaalkii yaa wariyey bacdi nusax baa waxay dhigayaan abu daawuudka saciid bnu xakiim bni mucaawiya can bahzi bni xakiim can abiihi can jaddihi nusaqa qaar saasay dhigayaan oo saciid walaalkiisuu ka warinaa bacda daalika walaalkiina aabbihi can jaddihi nusaqa qaar saasay ka dhigayaan sida horaasa yacnii mizi tuxfatulashraafka sidaasuu sanadkaasuu sheegay markan tanuu sugay saciid bn xakiim ibni mucaawiya can abiihi can jaddihi mucaawiyata alqushayriy qaala ataytu rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam nebigaan u imid qaala waxa uu yidhi faqultu waxaan idhi maa taquulu maxaad ka odhanaysaa fii nisaa'inaa haweenkeenna sha'nigooda qaala adcimuuhunna quudiya mimaa ta'kuluuna waxaad cunaysaan ka quudiya waksuuhunna marshiya mimaa taktasuuna waxaad yanii ku arradbaxaysaan walaa tadribuuhunna ha garaacinina walaa tuqabixuuhunna ha niyad jebinina oo habaar iyo baxa killah yaa dhihinina marka xuquuqdeeda marka xadiidtan ay ka hadlayaan haweenta baabun fii darbi الnisaa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii darbi الnisaa'i haweenka garaacistooda ayb haweenkii marka in la garaaco garaacista la sheegayana waa darbun hayru mubarix waa garaacis marka aan korka calaamado ka soo saaraynin lafjebin iyo dhaawac iyo in la tolo ama in xataa ay bararto waxaan ka soo bixinaynin oo jidhka xataa aan ku bararaynin wax keliyoo laga rabaa waxay tahay un inay marka un haweentu dib iskugu noqoto qof gacan un loo qaaday heerkaas yacnii inay gaarto heer fiican inuunan ahayn inay wax ku fahamto ee usha iyada xal maaha macnaheedu in xal laga dhigaayo iyada keligeed maaha bimujaradi darbi ayb qofka waxaa weyan hadduuna intaa ku toosi waayo adi qof weyn ma toosi kartid markaas ka bacdi ayb haddaa intaad daqartood garaacdood boqol yacni shan lix qodob la tolo yacni sida yacnii ragga soomaalida qaar badan ay samaynayaan oo kale maaha sharcigu kaas inuu fasaxay ma aha qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil aayad qur'aankaana fasaxayoo suuraة الnisaa alla faciduuhunna wahjuruuhunna fi اlmadaajici wadribuuhunna ayb waana sidaas isugu xigxigaan qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala akhbaranaa xamaadu can caliy bni zayd wahuwa caliy bnu zayd bni judcaan ضaciifun akhraja xadiiثahu albukhaariy fi اladabi اlmufrad wamuslim wa asxaabu sunan arbaca can abi xurata araqaashiy abuu xurata araqaashi magaciisa waxaa la yidhaha xaniifa ayb waqiila ismuhu xakam wahuwa iqatun akhraja xadiiثahu abu daawuud can cammihi baabu اlmubhamaat abuu xurata araqaashi can cammihi waxa uu yidhi xudayn xudayn ibnu xaniif ayb صaxaabiyun lahu xadiiثun waqiila cumar bnu xamsana waa lagu sheegay in magaciisu uu yahay akhraja xadiiثahu abu daawuud ana الnabiya salى اllahu عalيه ali wasalam qaal fain khiftum nushuusahunna haddaad ka cabsataan madaxtaaggooda annashzu huwa almakaan اlmurtafic min alardi meesha dhulka ka mid ee koraysaa la yidhaha yani annashzu marka waxaa loogu tilmaamay marka naagta hadday ninkeeda caasinaysa madaxtaag ayaa ku jiraan fain qiftum haddaad ka cabsataan nushuusahunna madaxtaaggooda fahjuruuhunna fi lmadaajici jiifka uga hijrooda qaala xamaadun yacni nikaax yacnii waxaa loo jeedaa nikaax galmada nikaax hadda macnaa caqad ma ahane ninku naagta waa qabaaye macnihii waxaa weeyaan hadda jimaaca loo jeedaa uga hijrooda jimaaca xadiidkan marka darbi ma sheegin kuma jira isagukan ayb mid ka dambuu ku keenayaa qaala xadaanaa axmed bnu abi khalaf abu daawuud meeshaanna riwaayaadka abi daawuudku waa kala gegedisantaha meeshaan marna wuxuu ku wariyey sidaan axmed bnu abi khalaf wowgiis kore u nisbeeyey marna nusaxa qaar abu daawuudka waxaa ku qoran muxamed bnu axmed bni abi khalaf wax muxamed ay u dhigantaha ma jiraan bacd nusakh oo abu daawuudka wuxuu qoraa muxamed ibni axmed ibni abi khalaf ma toosna marka middaas iyada ayb nusakha qaarna ibnu abi khalaf oo qorayaa bis ayb ninkan marka waxaa la yidhaahdaa axmed bnu axmed bnu muxamed axmed ibnu muxamed ibni axmed ibni muxamed ibni abi khalaf axmed ibni muxamed laba jeer soo noqday axmed ibnu muxamed ibni axmed ibni muxamed ibni abi khalaf ibni abi khalafka marka waa kor aada uu awow korow ayb isaga iyo aabbihii iyo aabbihiina riwaayo bukhaariga ku leeyahay moxamed ibnu abi khalafka marka marmar nusakha qaar abu daawuudka hadduu yidhaahdo qaala xadaanaa muxamed ibnu abi khalaf aabbihii baa loo malaynaya marka mana ahan axmedka abu daawuud ka warinaya isaga axmed ibnu abi khalaf wahuwa axmed ibnu muxamed ibni axmed ibni muxamed ibni abi khalaf ayb wahuwa iqatun akhraja xadiidahu abu daawuud وأحمد بن عمرو بن الصرح وهو المصري قال حدثنا سفيان عن الزهري سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله قال ابن الصرح عبيد الله بن عبيد قال ابن قال ابن الصرح عبيد الله بن عبد الله can iyaas bni cabdillaahi bni abi dubaab qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu waxau yidhi laa tadribuu imaa allah addoommaha alle ha garaacinina fajaءa cumar cumar baa yimid ilaa rasuuli llahi sal l slam nebigu u yimid faqaala waxauu yidhi da'irna annisaa hawaankii way dhiiradeen calaa aswaajihinna nimankoodii bay ku dhiiradeen ay ku madax taageen mar haddaad adigii ka reertay inay garaacaan farahasa fii darbihinna nebigu wuxuu ruqseeyey garaacistoodii waa hadday xaajadu keento wakhtigeedana markaa la joogo wakhtigeeda macnaha waa bacda almawcida waalhajr faadaafa biaali rasuulillaahi sala allahu calayh ali wasalam nisaaun haween baa qoysaskii nebiga ku soo wareegay guryahooda faadaafa biaali rasuuli illahi sal l slama guryihii rasuulka waxaa ku soo wareegay yani qoyskii rasuulka nisaaun haween kaiirun fara badan yashkuuna aswaajahunna kaiirun waxaa la fiirinayaa biictibaari lafdiga yashkuuna aswaajahunna nimankoodiibay yashkuuna xaal ay ka cabanayaan aswaajahunna nimankooda faqaala nebiyu sal l slam nebigu waxau yidhi laqad daafa biaali muxamadin waxaa ku soo wareegtay oo yacni ku soo warwareegay reer moxamed nisaa'un haween kaiirun fara badan yashkuuna aswaajahunna nimankooda ka cabanayo laysa ulaa'ika kuwaadaas ma ahan bikhiyaarikum laysa ulaa'ika kuwiinnaas ma aha laysa ulaa'ika kuwaadaas ma ahan bikhiyaarikum kuwiinna yacni idinkuwiinna khayrka leh ma ahan kuwaas ayb oo nigoo yacni sidaa haweenta uga soo dacwootay kuwiinna khayr kale maahan kuwa qaala lana abu daawuud huwa cabdullaahi bnu cabdillaahi waaye ninkan meeshii iskhilaafsanayd cabdullaahi qaar yidhaahdeen qaarna ay cubaydullaahi iyo cabdullaahiba isagu rajaxay abu daawuud marka waxaa laga qaadanaya haweenka garaacistu in laga fursan waayo ma ahna sida kale inaynan ku fiicnayn garaacista aan xaaje aynan keeninna in la reebay ayb ayuu xadiidku tusaa قال xdثna زهير بن حرب qال أخبرna عبدالرحمن بن مهدي qال أخبرna أبو عواaنة عن داوuد بن عبدالله الأودي عن عبدالرحمن المسلي وهو مقبول نkn عبدالرحمن المسلي عن الأشcث بن قyس عن cمر بن الخطاب عن النبي صلى اه علي وسلم qاaل نبg wxuu yidhi laa yus'alu الrajulu ninka lama su'aalo fiima daraba imra'atahu fiima maxaybaa daraba uu ku garaacay imra'atahu haweentiisa ninka lama su'aalo naagtiisa waxa uu ku garaacay haweentiisa xadiidkan marka waa daciifo cabdiraxmaan almusliy ayaa ku jiro mutaabacuna u baahan yahay ayb xagga aadaab ahaan hadda ninku waxaa weeyaan haddaan adiga laguu soo dacwooninoo dhib jirinna inaad raadisa yacni maba ahanba ayb maxaa naagtaada maxaad ugu xanaaqsan tahay iyo maxaad yacnii maxaad u garaacday iyo aadaabtu ma ku fiicno ayb iyaga iyagu ay kuu keensadaan adiga u xalli laakiin hoos ahaanta ma fiicno laakiin xadiidku sanadkiisu ninka cabdiraxmaan almusliyu ayaa ku jira waana maqbuul isaga maqbuul marka yacni ya ninkaanaa ku jira marka mutaabacu u baahan yahay yacni waxaa weeyaan marka maqbuulun idaa tuubica wailaa falayinu اlxadiid marka allahu aclam haddii mutaabacaad iyo loo helo waa suuragal inuu yani xadiid xasana uu gaaro ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii ma yu'maru bihi waxa la amrayo oo min qadi اlbasar aragga laabistiisa ah arag laabidda qofka inuu araggii laabo asalkana qur-aanka u aho qul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum dalika askaa lahum qaala xadaanaa moxamed bnu kaiir qaala anba'anaa marka baabun fii ma yu'maru bihi min qadi اlbasar araggii la laabo yacnii min qadi bacdi اlbasar ama yanii waxaa weeyaan aayadda qul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim yani araggooda wax ha ka laabeen waa wax tabciid macno tabciidoo meesha ku jira maxaa yeele araggoo dhan inaad laabto ma lagu amraayo adiga haddaad araggoo dhan laabto see u soconaysaa adiga qasadku maaha marka qofku inuu indhaha inta isku qabto uu socdo ee waxaa weeyaan wixii xaaraana araggii laga laabaya haweenkii iyo wixii markaa qofka uu ku fidnoobay ka laabanaya aragga iyo sharta amaa wixii khayra indhihiisa kama laabaya ee waa u furaa qال xadثna mحamed بن kaثيir whuw الcabdiy qال أنbأna سfyاan qال xadaثnii yuنس بن cubayd عan cمr بn سacيid can abi زurcة whuw abu زurcaةa الdimشqi abu زurcaةa bn cmr بn jrيir بn cabdاللahi الbajلي can jrيirin qaal sأltu rasuul الlahi sal اه sلم nebigan su'aalay can nadraة الfajأةi kedada fiirmadeeda faqaala waxa uu yidhi iصrif basarka araggaaga leexi can nadraة اlfajأati yani fiirmada kedada oo yacnii wixii sikadiisa inay iigu soo baxaan anoo indhihii sidaa mar kale markii inaan wax arko marka aan raalli laga ahayn markaa nebigu waxuu yidhi kadib uun araggaaga laab ayb ayb nadrat waxaa kaloo loo dabdiyey nadraة اlfujaaءa alfujaaءa alfaja labadaba waa loo dabdiyey nihaayada sida ku sugan ayb waa marka aragtida oo qofku aan u qasdinoo kediska ah ee indhihiis wax ku dhacaan qaala waxau yidhi isrif basaraka araggaaga eyl oo leexi markaa qaala hadda markaa araggii leexintiisii baa marka la amray wixii adiga aadan u qasdinna lagu qaban maayo qaala xadaثanaa ismaaciil bnu muusa alfazaariyu qaala anba'naa shariikun can abi rabiicata aliyaadiy can ibni buraydaةa can abiihi qaal qaala rasuulu اllahi sal ا slm licaliyin yaa caliyu caliyow laa tutbic اnadrata fiirmada ha raacinin annadrata fiirmada ha raacinin fiirmo fiirmo ha raacinin hadaad mar wax aragtay adoon u qasdaynin aragti labaad ha ku darin oo ha raacinin laa tutbic ha raacsiinin annadrata nadrada fiirinta annadrata fiirinta kale ha raacinin faina laka adiga waxaad leedahay aluulaa midda hore lagu qaban maayo dembi malihid kuma lihid walaysat laka kuuma sugnaaninoo malihid alaakhiratu midda dambe midda dambe calayka dembi bay kugu tahay xadiidkan marka isaga waa xadiid xasan ah waxaana laga qaadanayaa marka aragga in la laabo sidiisa adoo laabaya marka meel un mar adoo fiirinaya haday wax kaaga soo baxaan sharcigu uunan ogolayn markaa dhib male laakiin mar labaad haddaad ku sii araggii aad sii raacayso unbaa dembi ah markaa yb qaal xadaثna msddu qaal akhbarana abu cawaana can اlأcmaشh can abi waa'il can ibni mascuudi qaala qaala rasuulu اllahi salى اllah عalيh ali wasalam laa tubaashiru اlmarأaةu haweenayda lama mubaasharooto almarأata haweenayda iyadoo middanna cawradeeda faydanta tanna cawradeeda faydantaha oy gacmuhu ay isgaari karaan markaa litancatahaasay u tilmaanto ay ugu sifayso lisawjihaa ninkeeda naagta kale ninkeeda inay u sifayso kaannamaa yanduru ilayha si isagoo eegayoo kale kaannamaa sidii isaga oo yanduru ilayha fiirinayoo kale yacnii naagtu yaanay naag la mubaasharooninoo intay jirkoodu inta yacnii kolkay iyagu isla joogaan oo jirkoodu isgaari karo oo cawraadkii meelihii mafaatinta intay markaa ka aragto hadhow ay nin kale u sifaysa markaama ninkeediiba ay uga sheekaysay bilaahi saasay u taallaa iyo saabay tahay ay tiraahda zamankanna marka aad bay adabdaradaa yacni ay u badan tahay weliba mobayladan iyo balaayadan yacnii bay balaayadu ka buuxdaan ayb dhulkii hataa waxaa weeyaan marka haweentii waxaa laga yaabaa inay meela aroos iyo wax lamida intay eedda dharkii xoogaa dhigtaan mid marka baasoo kuwan marka faasiqaadka marka ay mobile ku duubto oo hadhow marka niman iyo ay tusto qaarkoodna inay ku ceebaysa haween cafiifada darteed inay u yeesho yani marka waxaa weya zamanku wakhtigu waxaad mooddaa inuu yahay wakhti aakhir fitnada aalaadkeediiyaa tiradii ka batay oon xataa la xakamay karin lana xadidi karin ban marka qofka ma gurigiisa unbuu iska dhex fadhiyaa marka marka taasaaba hadda aad u badan weliba waxaan arkay mar yani dhulkan xijaazo aad arrintaas yacnii looga aad sheeganaya oo culummadu aad uga digayaan arrintan dhibkeeda yacnii haweentii waxaa weeyaan dhulkan xijaaz haweenka lama arko waa asturan yihiin wakhtiyadaasaa marka looga faa'iidaysanaa marka xakamaynteedu marka aaday u dhib badatay waxaan mobayladan marka kaamarooyinka iyo waxaan le marka khatar weeyaan ayb waxaasoo dhan marka taa weeyaan midda nebigu uu diidaayo haweentu inay yacnii naag kale tilmaamaheeda ay bixiso nin ama keeda ama nin kale ay u sheeg sheegto qaala xaddaanaa muslim bnu ibraahim marka haweenku ayagu dabcan baynahum laba waa haweenku muslimiin muslimaad iyo kufaar kaafiraad kuwa kaafiraadka aad waxaa weeyaan sidii nin oo kale uga xijaabanaya naagta muslimadda naagta gaasha ah sidii nin oo kale uga xijaabanaya ayb aayadda ilaahay uu leeyahy ow nisaa'ihinnana jinsiga naagaha maahane sida raajixa waxaa weeyaan ow nisaa'ihinna nisaa'i lmuslimaad fitnadaanna naag gaalaa maba looga aamin ahaa jirkeeda inay aragta ma aha ayb amaa kuwa muslimaadka iyagu inta uu marka waxaa weeyaan meelaha uun daranoo mafaatintaa maahane markay shaqaysanaysoo gurigeeda joogto meelaha ka muuqanayo hadday way iska dhex arki karaan iyaga dhexdooda markay yihiin iyaga ayb meelaha marka mafaatintaana ma fiicna hay marka sida ninka maxramkaaba yacnii haweenta isaga maxramkiisa ah mafaatinta uun meelaha daradaranoo marka waxaa weeyaan kama fiirin karo laakiin wixii iyadu markaa cawra mukhafafa meelaha iska noqon karo hadduu way u bannaan tahay saasoo kale waa naagaha muslimaadka iyaga fii maa baynahunna iyaga dhexdooda kitaab marka aad u axkaam badan waxaa ka qoray ibnuulqadaan alfaasi kitaabu nadar fii axkaami nadar bixaasati albasar kitaab la yidhaha mujallad weyn ah wuu qoray oo uga hadlay mas'aladan nadar wixii ku saabsanoo dhan ayuu ku qoray ayb aad marka sheekh ilalbani baa kitaabka aad u soo caan bixiyey weliba aad uu uga faa'iidaystay kitaabkan yacnii raddulmufximka iyo midkan kaleo jilbaab ilmar almuslima iyo labadaas kitaab aad buu marka isaga u ictimaaday ibnuulqadaan nuquushiisa iyo yacnii iyo kitaabkiisaas ayb marka kitaabkuna waa madbuuc waxaa meelahan marka waxaa lagu dabceeyey maqrib waa madbuucu mutadaawal ayb طيب قال xدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا هشام عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى اه عليه وسلم رأى امرأة haweeney buu arkay fadaخل calى زaynب بنti jaxش buu u galay faqaضىa xاajaتahu buu ka gutay xaajadiisii minha xaggeeda ثuma kharaجa ilىa أصxaabihi buu u soo baxay faqaala lahu wuxuu ku yidhi إna اlmarأةa haweenayda تuqbilu way soo jeesanaysaa fii suurati شhayطaanin شhayطaan suuradiisay ku soo jeesanaysaa yani waxaa weeyaan haweentii marka waxaa laga hadlayaa sida ay wax u fidnaynayso oo jirkeeda iyo yacnii korkeeda iyo soo socodkeeda iyo shaydaan baa la jira oo waxbuu ku fidnaynayaa xadiidkii bukhaarina waatuu ahaa maa taraktu fitnatan adara cala arijaali min annisaa ma aanan ka tegin fitno nimanka uga daran naagaha xadiidkii kalena waxuu aha itaqu dunya waataquu الnisa faina awala fitnati bani israa'iila kaanat fi الnisa fitnadii reer bani israa'iil ugu horraysa naagay ahayd marka naaguhu ma laga wado waa shayaadiin in la leeyahy maaha dad wanaagsanaa ku jiro saxaabiyaaday leeyihiin laakiin jinsiga un haween shaydaanku inta uu ku fidneeyo ragga waa badan tahay macnuu intaa uweya walidaalika marka qofku inuu sharcigu khalwada iyo ugelistooda iyo lamaxram la'aan yanii rag iyo dumar yani maxaarim aan ahaynoo isla safraayo iyo waxaasoo dhan sharciga waata uu reebay marka haweenku biduuni maxram inay safarta iyo faman wajada min dalika faman wajada qofkii helo min daalika kaagaas yacnii shaydaanku qofku inta naag ishiisa ku dhacdo oo shaydaanku markaa uu waxgeliyo niyadiisa shahwadii iyo waxaa markaa uu ku kiciyo qofkii sidaa marka wax dareemo shay-an qofkii dareemo falya'ti ahlahu ehelkiisaa u tago fainahu yudmiru maa fii nafsihi fainahu isagu yudmiru wuu daciifinayaa maa fii nafsihi nafsaddiisa waxa ku jira ayay daciifinaysaa middaas shahwadii iyo zinadii uu kugu qaadi lahaa waxay ku daciifaysaa haweentaadiood marka u tagto xalaash adiga kuu ahayd xadiidkan marka muslim baa warinaya waxaana xadiidkan uu tusayaa iyadu siduu alimaamu nawowi uu leeyahay qaala alculamaa'u culammada waxay yidhaahdeen inuu yidhi alimaamu nawowi macnaahu alishaaratu ila alhawaa macnaha xadiidka waxaa weeyaan ishaaro la ishaaraya hawada waadducaa'i ila alfitnati iyo fitna u yeerista bima jacala allahu tacala fii nufuusi الrijaali min almayli ila الnisaa'i wاtaladudi biاnnadari ilayhina wma yatacallaqu bihina tuqbilu fii suurati shayaan tusaa ku fasiraya fahiya shabiihaة bالshayطaani fii ducaa'ihi ila الshari biwaswasatihi wa tasyiinihi lahu meeshaas ka shabahdaa wayustambaطu min hada waxaa laga istimbaadayaa buu yidhi annahu yenbagii lahaa waxaa u haboon anlaa takhruja inaynanba soo bixin ilaa lidaruuratin mar haddii sidaan la yidhi haweentu inaynan gurigeeda kaba soo baxin ilaa daruura maahane saynan dad u fidnaynin ayb haweenkii marka hadda waxaa weya waa la soo bixiyey boqol barnaamij baa soo bixiyey marka oo midka ugu xun uu yahay mid markaa wadaad wadaadnimo sheeganaya ugu xun mid wadaadnimo sheeganaya wuxuu leeyahay socda baxa yaa guri idinku xihay waxaan waa laga tegey fidnada waagii horey jirtay hadda waa la ilbaxay ayb oo gabadhii marka waxaa weeyaan iyo haweenkii iyo mujtamacaas inay dhex ordaanoo raggaas ay ku yacni hiigtaan ayuu marka wuxuu leeyahay iyou diin uga dhigayaa u fasaxayaa ayb marka wuxuu yidhi anlaa takhruja ilaa lidaruuratin walaa talbasa aynan labisanin hiyaaban faakhira dhar aad yacnii waa inaynan labisanin dhar indhaha ragga soo jiidanaya wayanbagii lirajuli ninkana waxaa u habboon an laa yandura ilayha inuunan fiirinin walaa ilaa khiyaabiha dharkeedana aanu fiirinin marka laba shay buu hadda halkan ku sheegay alimaamu nawowi shay waxaa weeyaan ninku isagu inuunan doondoonanin oo aanu u qasdin iyadiina daruuro maahane iyo xaajo si kale aynan u soo bixin si waxaan looga nabad galo dadka qaarkooda fahamkoodu mackuus uu yahay dadka qaar fahamka waxaa weeyaan meeshay diinta u socoto baana meel kale u socdaa jira xadiidkani waxay yidhaahdeen deliil wuxuu u yahay naagahaba inaan dharkan adag iyo xijaabkan adagba inaan loo gelinin haddii kale sunnadan see loogu dhaqmaa kulaha oo sunnada waa tee nebiga waa soo baxay ishiisii waxay ku dhacday naag markaasuu ehelkiisii u yimid marka haddii naag qaawan ama yacnii dharkeedu jilicsan yahay oo laga arkaya haddaysan jiri lahayn see qofkan ehelkiisii u aadaya haddii yaa kuu diray yacni macnaa ma sunna waxay noqonaysaa marka naag in la fiiriyo ama nadarka faj'ada ah nadarka faj'ada maa nebiga looga daydaa nadarulfujaa'a maa lagu daydaa isaga cibaado miya waxaas waxla yaab leh soomaali nebigu waa soo baxay ishiisay ku dhacday marka ma waxaa adiga uga daynay ishaada ku dhacda mar walba naag marka waxa weeyaan shareecadu waxay qabtaa wax la yidhaha sadu daraa'ic nimankan ayagu waxay qabaan fatxu baabi daraa'ic daraa'icdii xaaraanta lagu gaaraayo o dhan bay furaayaan sharciguna wuxuu qabaa saduha sadu baabi daraa'ic sadu daraa'ic waa qaacido la yaqaan fuqahadu kasayaan haddii marka la yidhaahdo wasaa'ishii xaaraanta lagu gaari lahaa ha la keeno si hadhow dadka loo tijaabiye bal inay xaaraanta ku dhacaan iyo in kale wax caqli cagsi u shaqaynaya nimankan marka bacdi naas oo waddankan diin ka sheeg sheego oo dadka diin u sheeg sheegi jiray yaa waaas waxaas sheegay oo intay muxaadaraad ku dhigeen waxaas marka xijaabka ay kula dirirayaan kanay deliilu keensadeen markahadda ninkaa waxaa weeyaan intii sunno ahaydoo kale waa ka soo tegey mid aanu sunno ka degin waxa kaloo dhan waa ka tegey waa ka siibtay middan buu marka rabaa allah mustaac قال xدثنا محمد بن عubayd هو الطناaفiصي قال أخبرنا أbو hwr عن mcmر قال أنbأna بن dاawuس can abiihi can ibni cabaasin qaal maa ra'aytu shay-an ma aanan arkin wax ashbaha uga ekaansho badan bilamami lamamka qur-aanku uu yani reebay uu sheegay yani lagu sheegay mimaa uga ekaansho badan qaala abuu hurayrata abuu hurayra wuxuu yidhi can الnabiy sal ا slam uu ka sheegay yacnii lamamka aladiina yajtanibuuna kabaa'ir اlإثmi wاlfawaaxisha ila اlamam kabaa'irtii iyo fawaaxishtii bay ka dheeraanayaan ila اlamam laakiin yani istinu waxaa weeyaan waa istina marka munqaicahe lamamku iyo kabaa'irta ka mid maahan ileene ku jinsi maahane yani laakiin yusiibuuna lamam mararka qaar marka lamamka iyo dunuubta sakaa'irtaa ka dhacdo lamamka marka wax uga ekaansho badan ma aanan arkin buu yidhi abuu hurayra wuxu uu nebiga ka sheegay in allaha alla kataba cala bni aadama bani aadam korkiisuu ku qoray yani waa u qadaray waa loo dhigay xadahu dheeftiisa min azinaa zinada uu ku leeyahay dheeftiisa zinada yani xaggeeda uga ahaatay alla waa u qoray bani aadamka adraka daalika adraka wuu haleelayaa daalika kaagaas la maxaalata shakila'aan fa zina alcaynayni labada indhood zinadooda annadaru fiirmadooda maxalushaahidka abu daawuud uu ka raba tan waana indhaha zinadoodu waa fiirinta ay xaaraamta fiirinaya fiirmada hore dhib male midda dambood raacinayso waa dembi lamamkayna ay ku jirta iyado faaxisho iyo hadda ma aanay gaarin lamamka ayay ka mid tahay kuwa lamamka siduu xadiidku sheegaya ibnu cabbaas fa zina alcaynayni nadaru waaye wa zina allisaani carabka zinadiisuna almandiqu hadalka wannafsu nafsadana tamannaa way tamaninaysaa watashtahiyi waa jeclaanaysaa waalfarju farjiguna yusadiqu daalika waa rumaynaya wayukadibuhu waa beeninaya farjigaa ama ka rumeeyo ama beeniyo ugu dambayntiina zinada marka farjiga markay ka dhacdaa xad waajibaya oo ixsaanka yani waxaan ujeedaa axkaamtii marka waajibaysay farjiga unbay ku imaanaya kuwan kale luqada ama yacnii ictibaar kale unbaa zina loogu sheegay ninku hadduu naag fiiriyo xadu zina ma lagu oogayo wاlnafsu tamanaa watashtahi wاlfarji yusadiqu dalika wayukadibuhu farjiga marka u rumaynaya meelahan oo kale marka meelaha marka baabka caqaa'idka ee marka laga hadlaya ibnu taymiya uu iimaanka marka laga hadlaayo ashaacirada waa kuwa yidhaahdaan iyagu aliimaanu huwa taصdiiq iimaanku waa taصdiiq bis wamaa anta bimusadiqin lanaa yayna keensadaan wamaa anta adigu ma tid bimusadiqin lanaa mid noo rumaynayo halkaasay marka waxay leeyihin camal iyo nudqi iyo iimaan ma ah marka tasdiiquna qalbiguu ka dhacaa maxaa kalaa la rabaa marka iimaanku kulluhu fi اlqalbi faqad ma anta bimuminin lana hsaas ma dhehin wma anta bimuminin lanaa ay bimusadiqin lanaa ay u jeedaan marka meeshaa marka iimaanka iyagu waxay yidhahdeen tasdiiqu qalbiguu ka dhacaa walidaalika marka iimaan haddii tasdiiq lagu sheegay luqadiina uu saa ku yahay kulluhu marka waa tasdiiq bis faman sadaqa biqalbihi fahuwa mu'minu kaamilu liimaan culimmada marka waxay u deliishadaan tasdiiqa laftirkiisa in qalbiga keliya uu ka yimaado ku dhaco ayaa laydinku haystaayaleydi waana tan marka deliilkeeda waalfarju yusadiqu daalika wayukadibuhu yanii farjigaa ka rumeeyo farjiga rumayntiisu say ku imaaneen ficilay ku imaaneen ayb marka tasdiiqa laftirkiisii baa marka waxaa weeyaan camalku yusadiqu alictiqaad marka qofkii marka ictiqaad saxiixa qalbiga ugu jiro laabudda min camal in laga helo camal qalbiyo inqiyaadkii iyo waxyaabihii lamidka ugu yaraan in laga helo iyo nudqigii shahaadateenka qofkii qalbigii iimaana iiga buuxo or shahaadateenkii ku dhawaaq maya waa diidan yahan waa gaal maalan inuu soo muslim uu rabaa shahaadateenkii baa ku dhawaaq layidhi waa awoodaa waa diiday qalbigaasaa iimaanka uu ku haystaa waa mu'minay leeyihin kaamiluliimaan cinda alashaacira sidaasayna mas'alada ka suuraynayaa weliba eeg gaal raba inuu soo islaamo isagoon ku dhawaaqin shahaadateynku iimaankiisa waa u ansaxa ajiibwaana diidayaa ogoh isagoo awoodo inuu ku dhawaaqa ninka diiday maba qalbiga inuu wax ku rumaysan yahay baanba suurtagal ahayn والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد, بن سه... حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه ولي وسلم نبgu qaala waxa uu yidhi likulli bni aadama bani aadam dhammaantiis wuxuu leeyahay oo u sugnaaday xaduhu dheeftiisa min azinaa zinada xaggeeda uu ka leeyahay bi hadihi alqisa ayuu sheegay qaala walyadaani labada gacmood tasniyaani waa sinaysanayaan fa zinaahumaa zinadooda albadshu qabashada ayb marka ninku naag ajnabiyada hadduu salaamo gacanta uu markaa ka salaamo oo musaafaxa uu ku sameeyo waa shay markaa la reebay maxaa yeelay nebiga wuxuu ku tilmaamay gacanta sinadeeda inay qabasho tahay marka musaafaxada naagtu waa bannaan tahay wax bannaan maaha xadiidkan baa diidaya ilaa ninku markuu naagta salaamaya waa qabanayaa soo maa ama mara ka salaan korkeeda ama gacantiiyo caadiyo bannaan salaan badshi mar walba waa qabatay qofku hadda hadduu naag korkeeda qabto iyadoo mare u saaran tahay de waxaa weeyaan hadduu qof yacni markaa ma'aarib xun ka rabo uu yahay ma'aarib waa uga soo xasilaysa laftirkiisa soo maanaa marka waxaa weeyaan inuu qofka gacanta oo qaawan qabto iyo gacanta oo wax ku jiraan inuu saa u qabto waa mamnuuc kulliga xadiid kalena waa soo aroortay innii laa usaafaxu nisaa iyo midkii kale isaguna yacnii midkiin waxay uga khayr badnaan lahayd in cirbad lagu yani lagu mudmudo korkiisa oo yani maqaarkiisa ay ka dhex baxdo yaa uga roonaan lahayd min an yamasa jildahu jilduhu jilda imra'atin laa taxilu lahu ow kamaa qaal jirkiisu inuu taabto naag aan u xalaalahayn jirkeeda marka musaafaxatu nisaa waa bannaan tahayna waa baab kaloon diin ku tacalluqin dadkii marka soomaalida waxaa weyn weysaan dhowranayna ay leeyihiin dembigan ma fiirinayo mas'aladii mukhtalafu fiihiga ayadoo laysku khilaafsanaa ay ku dhagaayaan middan ahlu cilmigii ay nin ogol uusan jirin naag in la qaqabto taa iyagu ma dhib uma arkaan bal ka warranna cilmi la'aanta iyo yacni siday wax u hallaynaya middii laysku khilaafsanaa iyuu saa ugu adadegyahay middan kalena waa sidaan buu ka yahay qaala xadiidan marka muslim baa weri ahaya fazinaa walyadaani tasniyaani fazinaahuma albadshu warijlaani tasniyaani waa zinaysanayaan fazinaahuma almashyu zinadoodu waa socodka wاlfamu afkana yasnii waa sinaysanaya fazinaahu zinadiisa alqubalu waa dhunkashada xadiidkan muslim baa wariyey qaybta dambe walfamu yasniida maahane qaala xadaثna qutaybatu qaala akhbarana اleyث can ibni cajlaan can اlqacqac ibni xakiim can abi صaalix can abi hurayrata can الnabiy salى اllahu عalيh ali wasalam bihadihi اlqisa qaala waxa uu yidhi wاludunu dhaguhu zinaahaa zinadoodu alistimaacu maqalka dhegaysiga naagta warkeeda iyo yacnii hadalladeeda jiljilicsanoo shahwada kiciyo iyo qofka inuu dhegaysto iyo heesaha iyo waxa la midkaa dhan yaa markaa yacnii dhegihiina marka u ah zina u ah waludunu nusaha qaar waludunaani bay qorayn labada dhegood zinaahumaa zinadooda alistimaacuha maqal waa waantii marka qofka uu dhegaysto ayb وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد